habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen jimcaha bisha may waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkagu daadihinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda soo noqnoqotay ee u dhexaysa puntland iyo somalilan somalilan soomaaliya ma ka go ma ka madax bannaan tahay mise kama madax banaana waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay iyada arrimaheeda maamusha dowlad soomaaliyeedna maaragtay amar kama qaado kama fogi sidaa ay saaxiibadeen qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad waxaa laysku hayaa xuduudbeenaadkaas gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa nabaddan laysku hayaa waxa weeyaan dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada soomaaliya ku jiraan waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumaysay of soomaaliya
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo aan ka waraysanay khasaaraha ka dhashay duufaanta roobabka iyo daadadka ku dhuftay somalilan dadku dhimashadiisu konton bay gaadhin wala sugeeyo gobolka awda ha u badnaato gaaraan degma luqaya ilaa konton qof bay gaadhay dhimashadu dhaawacan dadku meelo kala duwan ku dhaawacmaa ilaa tobaneeyo qof buu noqonayaa laakiinse tirada kale ee beerihii oo qabdo-ay oo baaba'ay
sidoo kale waxaad maqli doontaan rababkaasi iyo daadad kale oo la sheegayo in dad ka badan afar boqol oo ruux ay ku dhinteen dalalka bariga afrika qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
mas-uuliyiinta dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sheegay inay konton qof ku dhinteen shil ka dhacay xeeb ku taalla waqooyiga dalkaasi kadib markii ay dooni ay saarnaayeen ay la qarribantay richard momboyo iluku oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka tishoba oo u warramay wakaaladda wararka ee a f b ayaa sheegay inay markii hore heleen meydadka sagaal iyo afartan qof kadibna saaka waberigii ay qof kale oo meyd ah soo heleen mas-uul kale oo gobolka ka tirsan ayaa isaguna sheegay inay jiraan tiro dad ah oo ka soo badbaaday shilkaasi inkastoo aan tirada rasmiga ah la sheegin
sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda taalibaan ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay gobolka nangaraar ee bariga dalkaasi afghanistan ayatullah qokyani oo ah afhayeenka maamulka gobolka nangahaar ayaa v o eda u sheegay in howlgal ay ciidanka ammaanka afghanistan ay sameeyeen ay ku dileen guul maxamed sangari qokyani waxa uu sheegay in sangari uu ku sugnaa degmada surqarood halkaas oo uu ku diyaarinayay shirqoollo argagixiso ciidanka howlgalka fuliye ayaa goobta ka xidhay laba nin oo isaga la joogay kuwaas oo hadda su-aalo la weydiinayo ma jirto wax war ah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay kooxda taalibaan oo la xidhiirta dilka guul maxamed sargaari booliska dalka kanada ayaa shaaciyey in qarax lala beegsaday maqaayad ku taal dalkaasi kanada booliska ayaa sheegay in laba nin ay soo galeen maqaayad ku taalla missisaago ee gobolka ontaria kadibna ay walxaha qarxa ku qarxiyeen saraakiisha ayaa sheegay in saddex qof ay si daran ugu dhaawacmeen qaraxa oo habeenkii khamiista ka dhacay magaalada aan idhaahdee maqaayadda bombay ee magaalada missisaago ee gobolka ontario labiyo toban qof oo kale ayuu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxan dadka lagu tuhmayo qaraxan ayaan la qabanin sidoo kale ma jirta cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxa balse booliska ayaa dadweynaha ka codsanaya inay ka geystaan soo qabashada dadka lagu tuhmayo in ay arrintaa ka dambeeyeen gacan waxayna sii daayeen muuqaalada raggan oo galay maqaayadda hase yeeshee wejiyadoodu ay duubnaayeen dowladaha holland iyo australia ayaa maanta sheegay in sharciyan ay dowladda ruushka u haystaan mas-uuliyadda diyaarad laga lahaa dalka maleeshiya oo afar sannadood ka hor lagu soo riday bariga dalka ukrain sidaas daraaddeedna ay ka doonayaan raashiya magdhow diyaaradda duulimaadkeeda oo ahaa toddoba iyo toban ayaa waxaa la xaqiijiyey in lagu dhiftay gantaal waxaana dhintay gebi ahaanba laba boqol sideed iyo sagaashan ruux oo saara boqol saddex iyo sagaashan ka mid ahaa dadka dhintay ayaa kasoo jeeday dalka holland halka sideed iyo labaatan kalena ay ahayeen australian isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada hague ayuu wasiirka arrimaha dibadda holland steve block sheegay inuu xiriir toos ah ka dhexeeyey madficii lagu dhiftay diyaaradda m h iyo ciidanka ruushka block wuxuu sheegay in tallaabada xigta ay qaadayaan ay tahay in kiiskani ay geyn doonaan maxkamad caalami ah waxa uu intaas ku daray in holland iyo australia ay weydiisteen ruushka inuu soo galo wadahadalka si xal loogu helo masiibada ka dhalatay burburka diyaaraddaasi baarayaal caalami ah ayaa khamiistii shalay ku dhawaaqay in diyaaraddii laga lahaa maleeshiya ee m h toddoba iyo toban ay usoo dhacday natiijo ka dhalatay gantaal lagu dhiftay iyada oo dul maraysay bariga ukrain ruushka ayaa gaashaanka u daruuray eedahaasi waxaana uu dusha ka saaray in diyaaraddaasi dhicideeda ay ka dambeysay dowladda ukrain
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington urur goboleedka igad ayaa ka digay duufaano horleh oo ku soo fool leh xeebta waqooyi bari ee puntland soomaaliya war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka igad ayaa digniin ka bixiyey waxa ay ku tilmaamay xaalad soo taraysa ee duufaano ka soo kacaya gudaha badweynta hindiya kuwaasoo khatar ku haya qaar ka mid a xeebaha puntland roobab iyo dabeylo ku dhuftay gobolka toddobaadkii hore ayaa saameeyey meelo ay ka mid yihiin somalilan oo haatan mas-uuliyiinteedu sheegayaan in ay tirada dhimashada ay kor u dhaaftay konton ruux wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabduuli ayaa arrintan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo hormuud u ahaa gurmadka loo fidinayo dadka ay duufaanuhu saameeyeen
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan kaa siiyo horta waxa dhacay waa masiibo dabeeciya oo runtii aada inoogu yarayd oo inaan muddooyin dheer l noocan oo kale la arag markaan sawir guud kaa siiyo sidaas halash ku maqasheen wa hawshani waxay ahayd duufaan wadatay dabaylo iyo roobab laxaadle kolkay guud ahaan somaliland sawirkeeda ku dhacdo wuxuu kasoo bilaabay degmada laasqoray ee gobolka sanaad ka mid a taa iyada iyo buuraheeda iyo xoogaa ku dhuftay la wuxuu dhibaato u gaadhsiiyey laashashkii dadku ku shaqaysanayeen inuu ka qaado dhowr iyo toban laash wuu kasoo gudbay wuxuu culayskii ku dhacay saddex gobol oo ah saaxil iyo awdal salal gaar ahaan wuxuu culayskaasi ama ama nuucdii dabayshaas ee ku dhacday gobolka awdal degmada lukhaya waa garta waxay markaa dhibaatadaas waxay keentay in laba laba dhibaato dabaysha oo loo filayo markaa intaa xeebaha inay waxyeeleyso deegaankaa xeebta waliba abaareysnaa waxaa isku dhacay roobkii oo aada u biyo badan iyo dabayl ku xoog badnayd gaar ahaan degmada luxay ku xoog badnayd waxaa kaloo saamaysay dhammaan deegaanadii sare gobolka salal awdal gabiley qaybta gabiley maartay waa garta waqooyiga xoolo dhaqatada ah kuwaasi oo maanta dhulkii wanaagsanaa ee maartay sanafka roobka u fiicnaa oo xoolo aada u noolaadeenna waxay isku bedeshay qabol bay ku samaysay waa gartay waa gartay marka tirada guud marka waxaa ku dhintay xoolaha xoolihii noolaa oo dhan baa ku dhintay ee maarta sanadkan aada loo filayo maarta dalka dhaqaalaha usoo kordhaan waa gartay tirada guud haddii ma haysaan tira koob rasmi ah dadka dhibaatadu ay gaadhay inta dhimatay inta dhaawaca iyo sidoo kale khasaarahan a hadda ka hadlay siday ku saabsan xoolaha iyo deegaanka ku burburay waxaan hadda tira koob aan haynaa keliya dhimashada iyo dhaawaca dadka dadku dhimashadiis konton bay gaadhay marka lasu geeyo gobolka awdal ha u badnaato gaaraan degmada luqaya ilaa konton qof bay gaadhay dhimashadu dhaawaca dadku meelo kala duwan ku dhaawacaymaa ilaa tobaneeyo qof buu noqonayaa laakiinse tirada kale ee beerihii oo wada go-ay oo baaba-ay infrastructurekii ama dhismihii maarata biyayaashii wadooyinkii iskuuladii caafimaadkii waxaas kaloo dhan baaba-ay waxaan hadda u dirnay wasaarada kuseynaysa inay soo sameeyaan xog dhaba soo ururin dhaba soo sameeyaan si loo helo fakiree xoola ku dhimatay inta beera ku baaba-day inta iskuulla ku wax ku yeelo waxyeelooday iyo inta goobi caafimaadka waxyeelooday marka taa hadda waxaa loogu maqan yahay berita hore ubaxayaan tiimanka wasaarada kusaysay marka taaba ubaxayaan loo soo orin lahaa waxyeelada guud ahaan loo soo taaban lahaa tirada dhabtaa ama ama waxyeelada dhabtaa ee ka dhacday deegaanadaas waayahay wax gurmada oo ilaa iyo hadda dadka loo fidiyey oo la taaban kara miyaa jira maadaama sida aad tilmaantay dad aad u fara badan arrintan ay saamaysay meelo kala duwan ay joogaan meelaha qaarkood waxaa suuragalah inaan la gaari karin haa gurmadku aada buu runtii u adkaa waxaa dhacday in deegaanada hoose ay xirmeen oo la gaadhidoodaba ay arkayd marka wixii aan erka geyn karaynay iyo wixii baabuurada kookoobalan kursadu qaadi karayeen ayaa ayaan maarata ka gurmanay oo dadkii for example berbere oo kale waxay ku dhex barakaceen magaalada gudaheeda oo biyo badan galeen oo meelo loo daadgureeyey marka wixii la gaadhsiin karayay waa la gaadhsiiyey laakiinse dhulka kale ee magaalooyinka baadiyaha u badnaaya bullaxaar ka bilow ilaa luukhaya ilaa saylac dhibta taale waxa hayd iyadoo la geli karayn marka waxaan ku dadaalnay in anagoo jabuutina dee diyaarad ka helnay aan ku saaminay in kusoo marnay iyo dadku goodoon ahaayeen macalisgaarsiinka gooday markii dambana laba diyaaradood oon imaaraadku noo keeneen in aan ku gaarsiin karin ayaan elka gaarsiinay laakiinse hadda unba gurmadkii caadiga ama cuntadii caadiga dadkaasi wata loo gei karayay xalay laga bilaabo ayay gaadheen
waa garta wax gurmada oo aad ka hesheen hay-adaha gargaarka ma jiraan ama dalal kale oo aan ahayn imaaraadka iyo jabuuti horta hayaa gargaarka caalamiga waan isku ilaa maanta dhibaato dhacday shirabo ku jirnay aada iyo aad runtii nolo shaqeeyeen waan isku dibarinay oo waxaan waanu kala qaybinay howlaha u kala qaybinay for example gobolka gobolkaas sanaag degmada laasqore oo kale hay-addan qaabilsiinay saaxil laba hay-ad hay-adan qaabilsiinay inta kale culeyskii salali awdal baan saarnay marka runtii waxay gacanta ku hayeen haday hayd meel fula inta waxgalada shaltarka ehe ama weelasha ama maatuuga iyo hadday tahay dawooyin aada iyo aad runtii runtii anu anu yaanu abaabulnay aad bay nooga shaqeeyeen waxa lika gacanta ku hayeen marka iyo tiimankii caafimaadka iyo wasaartii ay la socoto caafimaadku meel walba horta way gaadheen caafimaadku uu gaadhay oo uu shaqeynayaa
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli uga warramayay khasaaraha dhabta ah ee ay geysteen duufaanadii ku dhuftay somalilan waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in waraysiga oo aad dhammaystiran aad ku dhegaysan doontaan haddii eebaha awoodda la uu idmo bari barnaamijka martida mikrofoonka haddaba daadad ka dhashay duufaanahaasi ayaa gallaaftay nolosha boqolaal ruux kumanaan kalena waa ay ku barakaceen qaybo kala duwan oo bariga afrika ah waxaase ugu dareen kenya soomaaliya iyo ruwanda daadadkan ayaa waxa ay kusoo beegmayaan xilli gobolka uu isu diyaarinayo isku dayayo inuu kasoo kabto abaartii bacnayd ee ku dhifatay sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ee halista gelisay nolosha malaayiin ruux rail ompoa ayaa warbixintan kasoo diray nairobi waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan dhimashada fatahaadaha roobabka ay ka dhaliyeen dalalka kenya ruwanda iyo soomaaliya waxay kor u dhaafeen afar boqol halka kumanaan kalena ay ku qasbanaadeen in guryahoodu ay ka barakacaan wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee dalka ruwanda ayaa dhimashada roobabka ay dhaliyeen afartii bila lasoo dhaafay ku sheegtay in ka badan laba boqoloo ruux tiradaasi waxaa ku jira siddeed toban ruux oo ku dhintay dhoobo kusoo rugmatay kadib roobo xooggan oo ka da-ay dalkaas gudaha soomaaliya webiyada jubba iyo shabeelle ayaa karaarada jabsaday justin brady oo ah madaxa u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya ayaa sheegay in fatahaadaha iyo roobabka saamayntii uu ku reebay dadka ay sidoo kale keentay in ay u nuglaadaan macluul iyo musiibo kale
waxaanu soo gaaray dhowr dhimasho oo ka dhacay meelo kala gedisan oo fatahaaduhu ay ka jireen waxaan aaminsanahay in hadda aynu eegno ku dhowaad laba boqol iyo labaatan kun oo qof kuwaasoo si ku meel gaar ahaana uga barakacay fatahaadaha waxayna sii ahaan doonaan barakacayaal waxayna u baahan yihiin kaalmo bini'aadminimo waxaa laga yaabaa in ay tiradu intaasi ka sii badato muddo dhow marka fatahaaduhu ay sii bataan xilli biyuhu ay ku sii qulqulayaan dhinaca iyo badweynta indiya
horaantii isbuucan ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhintay roob xooggan oo ka da-ay somalilan kadib duufaantii sagaar ee dalalka ku yaalla geeska afrika ku dhufatay duufaanta ayaa sababtay roob xooggan oo ka da-ay gobollada puntland iyo somalilan iyo sidoo kale xeebaha dalka jibuuti bradi ayaa sheegay in goobahani ay ahaayeen meelihii ay ku dhufteen abaarihii ugu darnaa saddex sano ka hor
marka waxaad hore u ogeedeen in ay jirto bulsho adkaysigu uu ku yaraa waxaa jira degmooyin dhowra oo waxyeello isugu gaartay dowladdu waxay soo gudbinaysaa tirada dadka u baahan gargaarka oo hore loogu qiyaasay lix boqol iyo toddobaatan kun oo qof tiradaas hoos ay u dhacday inta la ogyahay balse waa xaaladuna ay ku xidhan tahay hadba meesha la awoodo in la gaaro kenya hay-adda lanqeyrta cas waxa ay sheegaysaa in ugu yaraan laba boqol oo qof ay ku dhinteen fatahaadaha roobabka musiibada ugu weyn waxay ka dhacday dooxada rift kadib markii beer ganacsi ay isbuucii lasoo dhaafay biyo ku soo rogmadeen halkaas oo ay ku dhinteen siddeed iyo afartan qof hay-adaha gargaarka bini'aadannimo ayaa dalbanaya in dadka dhibaatada soo gaartay gargaar bini'aadannimo lala soo gaaro
warbixintaasina waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e da rayl ambo waxaana soo jeedinayay jamaal axmed cismaan
fiid wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa washington booliska kanada ayaa shaaciyey in laba nin ay xalay soo galeen maqaayad ku taala gobolka ontario kadibna ay aalad walxaha qarxaa ku qarxiyeen booliska ayaa intaa ku daray in laba nin saddex ruux aan idhaahda ay dhaawac xalisa halka uu ka soo gaaray ibraahim xasan daadure ayaa arrintan ka wareystay wariyaha v o e da uga soo warrama dalkaasi kanada xuseen nuur xaaji
daandurey waad mahadsan tahay dabcan abbaara tobanka iyo barkii habeennimo khamiistii oo jimcaha ay soo gelaysay ayaa dabcan waxaa ka dhacay maqaayad lagu magacaabo bombay behel oo ku taala xaafadda missisaaga ee gobolkan ontario ayaa qarax lala beegsaday iyadoo markaasna qaraxaasi uu waxyeel la sameeyey marka missisaaga waa meel dabcan hindida ay ku badan tahay sida magaca aad ka dareemeysana bombay behel maqaayaddu waxay ahayd mid dad hindi leeyihiin islamarkaana ka socotay dad xaflado dhalasho ee dhiganayay iyo kuwo markaa ka cunteynayay maadaama todobaadka gabagabadiisii lasoo gelayay laba nin ayaa qaraxa geystay ayaa leeyahay ilaa iyo hadda gacanta ma lagu soo dhigay maxaa booliisku ay leeyihiin madaxa booliska bell ee missisaaga ee gobolkan ontario jennifer evans oo warbaahintu la hadashay waxa ay sheegtay in weli ay wadaan baaritaan iyadoo markaana xustay in boggooda internetku ay kusoo bandhigeen laba qof oo markaa wejiyada soo duubtay oo markaa ay da-dooda ku qiyaastay labaatan ilaa iyo shan iyo labaatan inay udhexeeyaan in ay geysteen laakiin waxay sheegeen in baaritaan ay wadaan oo ilaa iyo haddana aysan ogeyn dadka ay yihiin labadaasi qof iyo sababta weliba ay markaa u beegsadeen maqaayadda laakiin sawiradu way soo bandhigeen iyagoo wejigooda wax madow ku daday labaduba waxayna dadka ka codsadeen in marka haddii macluumaad ay ka helaan arrinkaasi ay booliisku la wadaagaan labadaa nin maqaayadda gudaha ay u galeen iyagoo waxyaabaha qarxada wata ilaa iyo shan iyo toban qof ayaa ku dhaawacantay bal nooga sheekee dhaawacaasi hadduu yahay mid fudud iyo sida dadku ay wax u gaareen sidaan ognahay tirada guud dhaawaca waa shan iyo toban qof oo markaa da-dooda udhexeyso saddex iyo labaatan ilaa iyo sagaal iyo lixdan marka saddex qof oo kamid a dadkaasi ayaa dhaawacooda uu halis yahay marka saddexda qof ayaa da-dooda waxaa lagu kala sheegay shan iyo soddon jir oo isagu aanan magaalada missisaaga ka imaan ee magaalo panton la dhahayo ka yimid iyo laba qof kale oo reer missisaaga ah oo iyaguna da-dooda lagu sheegay sideed iyo afartan jir iyo laba iyo lixdan jir marka dhaawacyaduna dhammaantood saddexdan halista marka laga reebay inta kale waxay ahaayeen dhaawacyo fudud oo haddana u muuqata xaaladooda inay soo wanaagsanaanayso laakiin saddexdan qof ayaa dhaawac halisa qaba booliiska ka sokow madaxda gobolka ontario ma ka hadashay wararka si wanaagsan ee kathleen weyne oo ah hogaamiyaha ama madaxa ee gobolkan ontario ee oo warbaahinta la hadashay ee danduri waxay sheegtay ee in ay ka xun tahay ee waxa dhacay oo missisagana aysan u qalmin in waxyaabahan oo kale iyo guud ahaan canadaba ee in waxyaabahan oo kale ay ka dhacaan ee waxa ay sheegtay in ay e, baajisay ololaheedii maanta jimco ah ay waday maadaama doorasho ay e, gobolka ontario ay fooda inagu soo hayso ee waxay ballan qaaday in ay wada shaqeyn la sameyn doonto ee booliiska missisaaga oo dadaal walbana lagu bixin doono ee sidii loo soo qaban lahaa ee labadaasi qof ee falkaasi ka dambeeyey waxa ay xustay e, in aanan arrinkan e, laga seexan oo juhdi badan la geliyo e, si aysan e, markaa u dhicin waxay tilmaantay in ontario aysan ahayn meel waxyaabahan oo kale ee laga geysto booliiskan waxay fartay in baaritaan yo islamarkaana lala wadaago bulshada hadba wixii kusoo kordha arrinkan
kaasina waxa uu ahaa waxaana uu u waramayey
kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal xuseen nuur xaaji wariyaheenna magaalada toronto waxaana uu waramayey ibraahim xasan daandure
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan dhawaaqii madaxweynaha maraykanka ee dalka donald trump oo khamiistii uu ku dhawaaqay inuu ka baxayo kulankii ay ku maqlayeen kulankii ay ku kulmayeen madaxweynahaasi waqooyiga korea ayaa siyaabo kala duwan looga jawaabay trump waxa uu sheegay in hadalkii carada iyo dacwadda ee ka muuqatay dhowaan ka soo yeeray pyongyun uu ku dhigayo kulankaasi mid hadda muddada dheer loo qosheynayo ee ku aadan sidii kuuriyada waqooyi ay u joojin lahayd barnaamijka nukleerka uusan wakhtigan munaasab ahayn wariyaha v o eda salatic hoog ayaa warbixintan inoo diyaarisay waa ka nuur xasan nuur oo inoo soo jeediya trump wuxuu sheegay inuu ka xun yahay baaqashada shirka balse waxa uu rajo ka muujiyey in mustaqbalka ay isa soo hor fadhiisan doonaan isaga iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi
dhammaan dadka reer kuuriya waqooyi iyo koonfurba waxay u qalmaan inay si wada jira ugu noolaadaan nabad iyo barwaaqo laakiin mustaqbalkaasi qurxan ee ifaya waxaa keliya uu imaan karaa marka la baabi'iyo khatarta hubka nukleerka
kalaabashada shirkii singabur ee trump ayaa timid saacada yar kadib markii ay kuuriyada waqooyi burburisay xaruntii ay ku tijaabi jirtay nukleerka waxaana ay ahayd tallaabo ay ku muujinayso bunyaan biseelkeeda siyaasadeed qaar ka mid ah dadka faaqida siyaasadda ayaa dhaleeceeyey wakhtiga uu trump ku soo beegay inuu ka baxay shirkii uu la qaadan lahaa kim jong un melissa hanam oo ka tirsan machadka middle barry ee gobolka california ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba
wariyayaasha caalamiga ayaa hadda uun ka markhaati kacaya qarxinta goobta trumpna wuxuu soo saaray inuu joojiyey shir madaxeedkii waxay tani yaxyax ku noqonaysaa kim jong un biyunyan waxay dhowaan soo daysay saddex muwaadin oo maraykan ah intii lagu guda jiray booqasho uu xokayaha arrimaha dibadda maraykanka mark bambeyo uu ku tegay halkaasi laakiin kuuriyada waqooyi ayaa si cadho leh uga jawaabtay hadallo ka soo baxay madaxda maraykanka oo ay kuuriyada waqooyi kula barbar dhigeen dalka libiya libiya ayaa isaga hartay damaceedii ahaa samaysashada hubka nukleerka sanadkii labada kun iyo saddexdii hase yeeshee kuuriyada waqooyi iyadu mar hore ayayba gacanta ku dhigtay hubka nukleerka qaar ka mid ah dadka lafagura siyaasadda ayaa qaba in aqalka cad ay caradii kuuriyada waqooyi ka dhigteen marmarsiiyo ay uga baxeen shirki ka dhici lahaa singabur waa kan james makion oo ku takhasusay arrimaha kuuriyada waqooyi
madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo la taliyaha ammaanka qaranka john bolton ayaa aniga aragti ahaantayda dhidibada u aasay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay hawshii lagu joojiyey shir madaxeedka waxay leeyihiin waxaan doonaynaa ama aan rajaynaynaa in waqooyiga kuuriya ay samayso wixii uu moxamed al khadaafi ku sameeyey libiya taas oo biyodhaceedu uu yahay in ay burburiyaan hubka nukleerka james makion ayaa sidoo kale qaba in aysan wax macquul ah ahayn in byunyan ay aqbasho in mar qura ay burburiso barnaamijkeeda nukleerka laakiin hakinta kulan madaxeedkii loo qorsheeyey in uu dhaco bisha soo socota ay ugu yaraan fursad siin karto diblomaasiyiinta si ay waqti ugu helaan qancinta kuuriyada waqooyi mustaqbalka dhow aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintiisa latika hoog
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a oo aan ku qaadaadhigayno xalka dagaalada somalilan iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukarakh iyo weliba asalkiisaba tan iyo markii ay somalilan ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya kunsagaaboqolyosagaashaniyo-kowdii waxaa jiray hadalhayn ku saabsan aayaha gobolka sool hase ahaatee waxay arrintaasi xoogaysatay kunsagaaboqolyosagaashaniyo-siddeedii kadib markii la alkumay maamul goboleedka puntland waxaana dhashay dood siyaasadeed oo ku aadan halka ay deegaanada sool iyo sanaag raacayaan ma qaybsamayaan ma puntland ayay abtirsiin ku raacayaan mise somalilan ayay la go'ayaan iyaga oo xiirinaya xuduudkii ingiriiska iyo talyaaniga ay ka tageen ee ay ka dhalatay jamhuuriyaddii soomaaliya kadib midowgii labada gobol iyo heshiiskii burco ee dib uga go'idda soomaaliyaba in kasta oo ay dooddaasi siyaasad ahaan u bilaabatay haddana dhowr iyo tobankii sanno ee u dambeeyey waxaa jiray gacanka hadal ciidan oo hadba heer soo jiitamayey balse hadda ku soo dhammaaday in ugu dambayn iyada oo bilson la gelayo uu weerar dhaco bisha ramadaan dhexdeedana rogaal celis la isugu soo noqdo iyaga ayaana soo weeraray iyo maya ee ayaga ayaana soo weeraray ha joogtee ma jiraan dariiqyo kale oo aan xoog ahayn oo xal looga gaari karo si dhiig sokeeye loo baajiyo waxaa faaqidaadda toddobaadka noogu marti ah oo qodobkaasi nala dhiraandhirinayo aqoon-yahano kala jooga waqooyiga ameerika oo deegaanadaas ka soo kala jeeda brofesor axmed maxamuud ismaaciil waxa uu wax ka dhigaa sunni dutches community college oo qayb ka ah state university of new york waxa uu hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala winsor canada maxamed aadan tarabi waxa uu ka mid yahay jaaliyadda reer somalilan ee waqooyiga amerika waxaa haata uu ku sugan yahay magaalada chicago inkasta oo uu degan yahay gobolka missouri axmed nuur qodax sidoo kale waa jaaliyadda somalilan waxa uu ku sugan yahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota halka caynaanshe cabdiraxmaan oo ka mid a jaaliyadda khaatuma ee north americana uu ku sugan yahay magaalada calgary ee dalka canada ugu horreyn dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka adhownahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa tahay waxaan codbaahiyaha siinayaa ugu horreynba brofesor axmed maxamuud ismaaciil inta aanan la gelin xalka iyo jidadka kale ee u furan reer somalilan iyo puntland inay ku xaliyaan arrintan waxaa ugu horreyn mudan in la fiiriyo waxa la isku haya dhab ahaantii maxaad is leedahay doodani asal ayay u tahay wallaahi waxay la tahay dooda asalkeeda waa la garanahayaa doodda asalkeedu waxa weeye xuduuddii isticmaarka xigmad intee la eg bay leedahay ma isticmaar baana wada gumaysan jiray miyaa arrinta asaasiga ah oo maxaanku rahaa dhifaan garaysa ama micnaysa maxaanku idhaahdaa xuduud mise waxa weeye xuduudda international la aqoonsan yahay waa dunida waxaan qiyaasahayaa somaliland puntland su-aasheedu inay tahay su-aal loo kala su-aasha ka muhiimsano waxaan qabaa inay tahay soomaaliya iyo somaliland somaliland soomaaliya ma ka go- ma ka madax banaan tahay mise kama madax banaana in fact waxay u eg tahay inay ka madax banaan tahay sababta waxa weeye factska dhulka jiraayo waxa weeye somaliland iyada arrimaheeda maamusha dowlad soomaaliyeedna maaragtay amar kama qaadato but in law ma jirto entity somaliland la yidhaahdo oo madax banaan oo runihi waaya international law ma jirto waayahay maxamed aadan tarabi baan siinayaa maxamed maxaa la isku hayaa bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhegeystayaasha v o a iyo kuteb aysan wadoodanba horta waxa laysku hayo waa aragti siyaasadeed oo ku salaysan xuduud international ah oo adduunyadu aqoonsan yahay xuduudda internationalka adduunyadu aqoonsan yahay waxa weeya in somalilan iyo soomaaliya ay ahaayeen laba dowladood oo laba isticmaal kala dumaystay british somaliland protectorate iyo italian somaliland inay kala ahaayeen xuduudda internationalka ayaa dooda somalilan iyo aragtida somalilan ee siyaasadeed ay ku qotontaa aragtida naga soo horjeeda ee soomaaliya guud ahaantood oo puntlandna ay ka mid tahay waxay ku qotontaa arag aragti isir ah oo ah annagu haddaanu isku reer nahay ma kala go'i karno maadaama aanu is- isku qabiil nahay isku isir nahay isku abtirsiin nahay cidna dhex mari kartaa ma jirto aragtida meesha taalla waxa weeye aragti isir oo had qabiil ku dhisan waaya iyo aragti xuduudeed oo somaliland ku doodayso waaya waxaasaa la isku haya waxaan u gudbayaa isla su-aashaasi qodax Een, bismillahi raxmaani raxiim Een, waan salaamay dhammaan dhegeystayaasha v o eda kama fogi een, sidaa ay een, saaxiibaday qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad waxaa laysku hayaa een, dee xuduudbeenaadaas een, oo guray- gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa marka xuduudda een, sool iyo sanaag ma go'i karaan oo puntland ma raaci karaan iyo waxaan leeyahay somaliland ma raaci karaan iyo puntland ma raaci karaan taa aniga waxaa igala muhiimsan dadka sool iyo sanaag degan maxay rabaan dadka Why?
sool iyo sanaag degan majoritygoodu saan u jeedno maamulkaas somaliland bay rabaan way la shaqeeyaan way u dagaalamayaan Why?
koodii bay difaacayaan marka Ahmed.
xuduuddaas sharcinimadeeda aniga rabitaanka dadka igala muhiimsan axmed nuur qodax waad mahadsan tahay waan u imaan doonaa caynaanshe cabdiraxmaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat suxuufi jaamac buulle adiga iyo v o eda iyo dhegeystayaashaada iyo martida barnaamijkaba aad baan u salaamayaa dooda la isku hayaa waxa weeyaan xuduud beenaad een, ay dad dhoodhoobteen laba nin oo midna talyaani yahay midna ingiriis yahay ayaa geed iyo cada ah ku shiray waxayna yidhaaheen adiguna intaa hayso aniguna intaa aan haysto maalintii ay ka tageenna halkii bay ku dhammaatay marka een, qoladan goonigosadka doonaysaa waxay ku doodaysaa dood aan waxba ka jirin een, isir haddii la yidhaaho oo uu ninkii iyo horreeyey uu yidhi isir haddii la isku raaco isir haddii la isku raacayo dadka reer waqooyiga ee beesha dhexaa isku raacay dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada soomaaliya ku jiraan waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatuma state of soomaaliya marka uma baahna in maalin walba la cab- caburiyo la barakiciyo laguna dul dagaalamo laakiin maamulka iyo maamulkooda iyo iyo puntland waxay heshiis ku yihiin inay midnimada soomaaliya wada ilaaliyaan Waaya.
Maadaama- Eh, haddaba haddii aad asalka intaa ku tilmaanteen oo ay tahay ulajeedada sida aan hordhacaba ku sheegay in loo qeybsan yahay abtirsiinyo iyo xuduud meeshii la doonaba ha la raacee su-aasha imaanaysa waxa weeye miyaysan jirin jid aanan ahayn in la dagaalamo oo xoog ah la isticmaalo oo wax lagu xallin karo maxamed aadan tarabi ayaan siinayaa Eh, horta in in in wax la xaliyo waxa ka horeysa in marka hore dooda laysla fahmo oo somaliland iyo soomaaliya oo puntland ay ku jirto dooda laysla fahmo iyo umuurtu halka ka- eh, sartu ka qurunsay haddii xuduudda somaliland iyo soomaaliya u dhaxaysa ay noqoto xuduud beenaad aan waxba ka jirin waxa xuduud beenaad noqonaysa xuduudda etoobiya iyo soomaaliya u dhaxaysa waxa xuduud waxa xuduud beenaad noqonaya somaliland iyo etoobiya u dhaxaysa anigoo beesha dhexa ah ayaa awaare iyo gaashaamo goosanaya oo ay isrigu raacayaan ninka ciise ee jabuuti joogaa deridhaba iyo awaare iyo meel walba dego oo isaguna goosanaya markaa horta xuduudda internationalka ah waa taa uu gumaystuu ka tegey taa say jabuutiga dowlad ku tahay soomaaliyana ay dowlad ku ahayd markaa aynu kala noqonayna xuduudihii mustacmarka uu ka tegey unba inoo ah inaynu ixtiraano xalku wuxuu noqonayaa marka hore in laysla garto waxa la isku hayo oo ah xuduud international oo gumaystuu ka tegey marka taa la isla fahmo ayaa wuxuu xalku noqonayaa in markaa la raadiyo dadku maxay rabaan reer sool maxay rabaan reer sanaag maxay rabaan ma somaliland bay rabaan ma waxay rabaan soomaaliya marka waxay noqonaysaa in codkooda referendum laga qaado oo la weydiiyo meesha iyagu raacayaan iyo meesha iyagu ay jecel yihiin Waaya.
anigu saasaan u arka halka haddii marka xalka aad adigu sidaad u aragto caynaanshe cabdiraxmaan aan siiyo caynaanshe wallaahi halka waxaan u arkaa anigu tarabi halka uu ka hadlayo xuduudaha kenya iyo jabuuti iyo etoobiya wax xuduudo la aqoonsan yahay laakiin labadii gaal ee geedkii isugu yimi iyo cado waa laysku daray arrintaasina halkaasay ku dhammaatay haddii referendumkan uu tarabi sheegayo u n ku ay qaadaan oo ay ka yaraato ninety nine percent dadku inaanay doonayn in soomaaliya kala go'do waxa weeye taa iyagaa ku maamulkan soomaali diidku wuxuu doonayaa inuu soomaalinimadana ka cararo dadaan iyaga doonayna uu la go'o markaasi arri marka arrintaasi arrin shaqaynaysa ma aha haddii dadka reer waqooyiga xitaa la weydiiyo arrintaas suuragal ma aha xuduudkan uu ku doodayo haddii international communitygay sheegayeene ingiriiskii iyo cid walba ay ula tageen oo ku yidhaaheen warmaba ogin waxaad ka hadlaysaa marka bayska arrintaasi waa arrin iska baro Waaya.
qabyaalad ku dhisan oo soomaali ka carar ku dhisan waayahay reer reer keliyana uu rabo Eh, su-aal baan su-aal baan halkaa kaa weydiinaya in tusaale ahaan anigu waxaan ahay nin reer soola oo reer caynaba ah maxaa haddii aanad isir ku soconin oo aanay isir iyo hab qabiil ahayn maxaad sool u kala jartay oo anigoo reer caynabaana aad iiga tagtay taleex iyo xudunna aad u qaadatay gobolkii sool aad u kala jaraysaa haddaanad isir iyo qabiil ku soconin oo xuduudii eh, internationalkeed adigu aanad burburinay waa maxamed maxaad aadan aniga iiga tagtay waa maxamed oo reer aadan Caynaba ah.
tarabi baan u malaynayaa maxamed baa su-aasha caynaansha ayay ku socotaa maxamed aadan tarabiyow sababta ay caynaba iyo gibiley ilaa iyo xadkaa jabuuti ay isku raaceen iyadu miyaanay isir kuula muuqan waxaad qiyaastaa gobolkan sool iyo sanaag iyo cayn waxay leeyihiin saddex iyo toban isin ama afar iyo toban mid mooyaane intii kale way dhulka way ka carareen waxay uga carareen cadaadiska soomaali diidka xirxirka caburinta marka xuduudkan jabuuti waaya kuma mateli karti waaya Een, halkaa aan uga gudubno dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan xusuusiyo waxaad la dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xalka dagaalka tukaraq iyo weliba asalkiisa waxaa la isku hayo sidii loo xallin lahaa iyada oo aan xoog la isticmaalaynin waxaa eh, barnaamijka igala qeybgalaya barsoor axmed maxamuud ismaaciil iyo maxamed aadan tarabi axmed nuur qodax caynaanshe cabdiraxmaan oo intaba jooga waqooyiga maraykanka waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo eh, doodeennu waxay ku salaysan tahay sidii xal lagu heli lahaa marka marka laga tago aragtiyada waxa ay isku hayaan maamulada iyo siyaasiyiintu maxaa xal ah oo aqoon-yahan ahaan aad bulshada usoo bandhigaysaan arrintan waxaan siinayaa axmed nuur qodax
bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan u malaynayaa siyaalo ka badan oo wax lagu xallin karaa jirta arrintana xalkeedu dagaal keliya maaha waxaanu marka hore ku talin lahaa hadda laba cashaa la isdilay ama saddex cashaa dagaal ku dhacay weli meeshii baa la kala joogaa waxa la soo kordhiyey uun waa dad dhintay iyo dad dhaawacbay haddii bil ama laba bilood dagaalkaasi sii socdo halkaa un baa la kala joogayaa dhimashada iyo dhaawaca dadkaas baa la badinayaa anigu waxaan ku talin lahaa marka hore in xabadda la joojiyo marka xabadda la joojiyo oo cool of period la galo muddo marka in labada qoloba ay iimaansadaan inay dadka dhulka leh ee dhulka laisku haya leh ay quluubtooda hantiyaan kabacdina ay u diyaar noqdaan in dadkaas referendum laga qaado oo dadkaas meesha ay rabaan ay raacaan waaya qoladii aamini weydataa oo shacabkaa aamini weydaa waxaan qabaa inay tahay qola gardaran gardaradan inay joojiso waayahay profesor eh, axmed maxamuud kusoo dhowow Ah, waa mahadsan tihiin Eh, waxaan rabaa inaan ku celiyo inaa aan sheego inaanan cidna u hadlaynin anigu ee aan naftayda shaksigayga keliya aan u hadlahayo Eh, waxaan wax yar rabi lahaa intaanan xalka gaarin inaan uga noqdo waxaa lagu celceliyey xuduudda internationalka ah Eh, waxaan rabaa inaan magacaabo heshiis go-aankii ay madaxda eh, africa gaartay qaahira nineteen sixty four oo xuduuddii maarka in sidooda loo daayo ahayd inuusan ahayn go-aan ku salaysan inay isticmaalkii ka xigmad badnaa afrikaanka ee uu ahaa go-aan ku salaysan expediency oo war haddii la yidhaahdo meel walba toban qabiil oo isticmaalkiisu geeyay waa la kala jarjarahayaa la yidhaaho ka bixi maynay ahay expediencygaas buu ahaa Eh, mar haddii la sameeyey dowlado madax bannaan oo afrika iyo meelo kalaba ah oo adduunka oo dhan ka jira same principle applies xuduudaha iyo dowladihii jiray in la kala jaro meel walba gooni goosatooyin baa ku kacsan iyo dad inay go-aan rabaa jira in la kala jarjaro principalka ah international loogu ma ogola wax jira ma aha haddii aanay ku heshiin qaybaha muranku ka dhacayaayo heshiis ayna arrintaa ka gaarin xuduudii isticmaalku waxay ku dhammaatay dowladdii soomaaliya markay xuruuday bay ku dhammaatay wax waaya jira ma aha wa- waayahay profesor waa kuu soo noqonayaa waxaan jeclahay inaan maxamed aadan tarabi siiyo eh, markan maxamed marka laga tago in la yidhaahdo xabajoojin ha la sameeyo eh, ciidanka ha la kala qaado eh, ha laysu yimaado oo ha la wada hadlo ma jirtaa jid loo maro in la gaaro xabajoojinta ma jirtaa jid loo maro in la isku afgarto in wada hadal loo bedelo gacanka hadalka jid la mari karo oo adiga kuu muuqda ma jiraa horta mushkiladda ugu weyne meesha jirtaa waxa weeyaan tiraba ilaa shan lix jeer baa la isku dayey in wada hadal arrimahan lagu xaliyo habeen horea ugu dambeysay oo eh, madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan iyo ninkan eh, michael keaton la yidhaahdo ay ka wada hadleen afartii iyo barkii subaxnimo suxuurtii markay ahayd ayay dagaalka soo qaadeen isagoo madaxweynuhu arrinka ka hawlgalay oo uu michael keaton la qaatay inaan xabad dambe dhacay markaa horta annagu cid aanu la hadalno iyo cid aan wada hadal la furno iyo cid aanu la heshiino ma jirto waa ogtii soomaaliya sida u burburtay iyo dhibaatada ka taagan iyo dowladda dhexe mushkiladda haysata Eh, waanu ka xunahay digan mayno laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inaanay jirin dowlad dhexe oo federaal ah oo aanu arrimaha kala hadalno laakiin maxamed sida cad puntland ayaad is haysaan somalilan iyo puntland baa yaa deegaanku ku muransan dowladdas dhexe ayadu xeerkeeda waxay taagan tahay somalilan iyo puntlandba inay jamhuuriyadda ka mid yihiin marka ma siyaasad baa mise waa dhab in aad eh, puntland laga boodo oo dowladda federaalka loo boodo iyadoo aysan waxba idinka dhexayn annagu puntland isma hayno dad helo baanu nahay Eh, puntland waxa weeyaan waxay ka mid tahay dowladda federaalka ee soomaaliya caasimadeedana waa muqdisho waxaana mas-uulka ah oo madaxweyne u ah maxamed cabdullaahi farmaajo isaga ayaanu kala hadlaynaa arrimaha federaalka ee xukuumaddiisa iyo dowladdiisa ka midka ah Eh, isaga ayaanu wada hadal kala gelaynaa isagaanu hore ugala hadalnay kadibna isagaanu kala hadlaynaa laakiin puntland waxay qayb ka tahay dowladda dhexe ee soomaaliya halkaa annagu aan wada hadal ka dayayno iyadoo qayb ka ah ayaanu halkaas loo maraynaa Waaya.
mushkiladda ugu weyne waa mahadsan tahay tarabi axmed nuur qodax waxaad carabka ku dhufatay in aad tiri haddii lagu guulaysto in xabadda la joojiyo oo ciidanka la kala qaado in afti laga qaado dadka meesha degan sida waa caynaanshe possibility waa si- one of the possibility sida taa keliya uu- sida maaha.
sida sida uu caynaanshe afka ku dhuftay waxa uu yidhi eh, isamadii deegaankan hal mooyaane intii kale waa ka maqan yihiin
arrintaa kuma raacsani arrintaa kuma raacsani im- isimada em, gobolka u dhashay anigu gobolkan kasoo jeedaa marka ugu horeysa caynaashana dee dee uun is- siduu gobolka ugu hadli karo umbaan aniguna ugu hadlayaa isimada gobolka iskuma raacsana puntland iskuma raacsana somaliland waa run laakiin isimada anigu sharcinimadooda iyo in ay dee kalsoonidii dadka haystaan baaba aniga questioningaga jira isumku wuxuu noqday haddeer qof dadkii kamid ah maalinba dhinac buu aadi karaa waxna wuu yeeli karaa waxna wuu diri karaa dad een, waxaan anigu aada iyo aada ugu qanacsanahay anoo gobolka ka soo oo sanad walba oo ka dhex kaambeyn gareeyey oo si peaceful ah anoo somaliland ah uga dhex kaambeyngareeyey dadka gobolkaa degani somaliland ma qasbin ma caburin xoog kuma haysato qoryo laguma hayo ayagaa iskooda ka tirsan ayagaa ciidamada ah waa kuwaas oo shaykay ku dhaawacmayeen oo maalinta hore ku dhaawacmeen oo way ku dhinteen oo way dagaalamayaan oo dee nin xabad haysto xabad ridaya cidi qori kuma hayso qodax eh, jid kale oo aad haysa ma jiraan halka ugu habboon waxa weeye in dagaalka la joojiyo marka hore arrin walba waxay xal waxay leedahay aan ahayn dagaal doodeenna haddii aan u noqono profesorkan ku bilaabayaa mar kale waxaan isku dayaynaa inaan helno xal ay siyaasiyiintu idinkaga dayan karaan aqoonyahan ahaan reergaradkii deegaankaas ka soo jeeday ahaan marka laga tago in dadka reer sool ayaga afti loo celiyo xabad haddii la kala joojiyey kadib waxaan jeclahay inaan eh, aan idin weydiiyo xalka dambaysta ah ee la doonayo in arrintan lagu xaliyo muxuu noqon karaa iyadoo aysan ahayn annagaa rabno iyo annagaa rabno profesore anugu waxay ila eg tahay xalku inuu ku jiro horta sideeda dagaal xal kuma jiro mana aha dagaalku ilaa iyo nineteen twenty eightkii wixii ka dambeeyey looma haysto dagaal inuu yahay arrin lagu xaliyo mashaakilka oo xalaal ah looma haysto maslaxaduma uguma jirto dadka in la dagaalamo waxaan aaminsanahay eh, ra'yiga ah ee dadka meesha degan oo dhulka ku nool ra'yigoodu inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo la samayn karo waxaana qabaa dadkaasu in xorriyadooda loo daayo in referendum united nationsku supervise garayso haddii laga qaado inay xal gaari karaan laakiin xalkaas waxa weeye still somaliland iyo maxaan ku raha puntland keliya uu ka hadlahayaa laakiin somaliland haddii xuduuddii isticmaarku ay baali tahay soddon sanay somaliland gaar u jirtay waa la ictiraafi waayey ra'yiga qabiilka ah waxaan ka aaminsanahay isticmaar baana wada xukumi jiray isku qoraan nahay baa dhaanta hadday argumentigu labadaas ay timaado oo isticmaar baana wada xukumi jiray oo isku isticmaar baan ahaan jirnay oo saasaan isku wadan ku nahay iyo isku qoraan naho saasaan isku wadan ku nahay hadday argumentigu labadaas tahay waxaan qabaa tan dambe inay ku leedahay inkastoo aan miduna ayn argumenti fiican ahayn waya tan dambaa ku leh aan aaminsanahay marka dadka meesha jooga xorriyadooda iyo codkooda inay yihiin waxa ugu muhiimsano dagaalkana hadda in la joojiyo waya Dadka in cod Waxa- laga waxaan qaado.
rabaa waxaan rabaa inaan eh, eh, maadaama maxamed aadan tarabi axmed nuur qodax iyo caynaanshe saddexdaba ay carabka ku dhufteen inay sool ka soo jeedaan inaan saddexdooda su-aal ay ka wada jawaabaan laakiin su-aashaasi wakhtigeeda aad soo koobtaan sool iyo sanaag labaduba waxaa uu ku jiray murankii markii puntland la aasaasay deegaanadaasi somalilan iyo u dhexeeyey ee puntland hase ahaatee dagaalana kama dhicin buuq badanna kama iman qaylana kama yeeraysa sanaag maxaa u gooni ah sool waxaan rabaa inaan ku bilaabo qodax Eh, Ah, een, anaa ka jawaabaya waxa soo gooni ah horta waa midda koowaade laascanood iyo garowe laami baa isku xidha oo aan halka aysan dee ceerigaado iyo aysan laami isku xidhin midda kale dee laascanood waxay u dhowdahay garowe oo puntland marka istaraatiiji ahaan iyagaa eh, nabadgelyada u diiday iyagaa kala qaybiyey iyagaa hab isira eh, ula yimid annagu mar walba waxaanu ka shaqaynaynay haddaanu nahay somaliland wada socotaan qabiilka ahayd ee samaroon leh ee ciise leh ee gabooye leh ee madrigaan leh ee adisho leh ee cid walba leh ee harti leh annagu waxaanu ka shaqaynaynay in la ixtiraamo xuduuddii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii waya eh, laysku raacay waad mahadsantahay marka tarabi dadka dadka xalka u diidan caynaashaan rabaa inaan siiyo su-aashan inuu ka jawaabo oo dad dagaal istiraatiijiyadeed ka wada oo koonfurta soomaaliya ka soo duulaya waad mahadsantahay tarabi caynaash jaamac daqiiqad dheeraadaan qaadanayaa maadaama markii hore su-aashii hore aad iga gudbisay aniga eh, wax wax dheeriyaa ma jiraan eh, fadlan su-aashan ka jawaab ma maya maya horta een horta waa rabadaan ilaahay ha laga baqo iyo dagaalka ha la joojiyo saddexdaa la isku raac laakiin gardarrada yaa le gardarrada waxaa le nimankan soomaali diidka ah hasha geela cunta ee cabaado weeye haddii dhulkan laga qaado referendum oo ma ogola waana afka baarkiisa haddii dhulkan referendum laga qaado i guarantee hundred percent in soomaaliya kala go'do ma ogola hadalkii hore ee darbi waxaa ku jiray maxaad aniga iga tagto oo qabyaalad u raacday waxaan u raacay qabyaalad tuu isaguba ku raacay ilaa waqooyigaa shishe ee soomaaliya iyo waqooyi galbeed marka xalku wuxuu noqonayaa gobolka sool maamulka qaatuma state of soomaaliya waxay rabaan dhulkooda inay haystaan isla markaana ay ka mid noqdaan federaalka soomaalida dhul ku ballaaranna wey caynaasha ku jawaaba halkaa walaal En- en, maya waan ka gudbaynaa waan ka gudbaynaa caynash nimankan caynaasha soo aad duulay ee u mahadsan puntland taasmada ma ogola miyaadan arkin declarationkooda koob iyo tobanka qodob ah ee ay leeyihiin maamul aan puntland ahayn lagama ogola gobolka sool aduu khaatimada aad leedayso la- hargeysa laga ogol yahay khaatimada cali khaliif oo madaxweynaha khaatimaha hargeysuu joogaa puntland lagama ogola cali khaliif anigu waxba ma oranayo oday dhulkaa u dhashay weye laakiin waxaan kuu sheegayaa dhulkani soomaaliya kama go-ayo taariikhda aad buubuulinaysaan haddaad victim ahaydeen idinku oo victimnimo ku doodaysaan dhibaatada dhulkan aad ka geysateen baa boqolkiiba waaya waaya caynash war war reer Caynaasha sool iyo iyo qodax.
waxaa uga muhiimsan nabadda Qodax.
markaynu nabad helno Qodax.
waynu soomaaliya Qodax.
inay Qodax.
ku jirto iyay kale ka talinayna Hadal- hadalkaanu innaga dagaalka kaleerno.
ila jooji hadalkaanu kale helno waxaan soo gaarnay oo gebagabadii barnaamijkaanu ku soo dhowaanay marka waxaan ku soo gunaanudaynaa qodobka ah hadallada warbaahinta la isu marinayo qodax hadda wuxuu carab ku dhuftay kow iyo toban qodob oo puntland guddiga amniga uu soo saaray sidoo kale qodobo ayay soo saareen guddiga amniga somalilan oo ay laascanood oga dhawaaqeen halka puntlandna ay garowe oga dhawaaqeen qodobadaasi iyo wararkii ka horreeyey ee warbaahinta laisu marinaya haddii la raba in xal la helo marka ugu horreysa waa in kuwaasi ay isbeddel ka yimaadaan waxaan ku soo dhoweynayaa maxamed aadan tarabi see loo heli karaa siyaasiyiin iyaga oo dadka matalaya xisaabtankoodana ku jira haddana hadal wanaagsan oo walaaltinimo iyo waxqaybsi lagu heli karo oo gogol lagu soo wada fadhiisan karo ku hadlo de horta siyaasigu waa qof qofkuna ilaahay baa de xikmadda iyo hadalka waa loo kala dhashaa ilaahayna la kala beryin og hadalkana la kala odhan og marka waxay ku xidhan tahay qofka mas-uulka ah hibada uu leeyahay iyo xikmadda uu leeyahay iyo halka uu dee uu abaarayo sida u odhanayo laakiin macna samayn mayso xilka uu qofku hayo ama madaxweyne ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo laakiin xikmadda hadalku waa deeq ilaahay bixiyo inagu ma furan karno waa hibooyinka ilaahay bay ka mid tahay waxaan see u arkaa uun in mushkiladda meesha jirta waxa weeyaan dadkii la xulanaya ee ama somaliland ha noqoto ama soomaaliya iyo puntlandba ha noqdaane dadka la xulanaya inay yihiin uun dad aan inta badan u qalmin inay hadal fiican yidhaahdaan oo hadalkii wanaagsanaa uu meesha ka baxayo anu taasaan u arkaa waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo profesor axmed sidee loo heli karaa siyaasiyiin fariin aan colaad kicinaynin dirayo waxaan haysanaan haysanaa laakiin oo siyaasiyiinta noo joogto unbaa hadda siyaasiyiin noo ah laakiin waa in ayaga la gaarsiiyaa inay saaraan siyaasiyiintu inay mas-uuliyad iska saaraan inayan uga darayn xaal sidiisaba u kacsan inayan uga darayn inay mas-uuliyadu ka saaran tahay baan qabaa waxaan qabaa inay gartooda iyagoo aan ka tegaynin haddana wixii dheeraada oo sababi kara inay maaragtay khilaafka kordhiyaan ama ku daraan dab awalba jiray inay batrool ku daraan mas-uuliyad baa ka saaran inaynan samayn maxaan ku idhahaa siyaasiyiinta iyo dadka mas-uuliy mas-uulka ahi waad mahadsan tahay inay hal arrinta ka eegaan waad mahadsan tahay waxaan siinayaa caynashe cabdiraxmaan jaamacaad baan kugu mahad celinaya xalku waxa weeye maamulkan soomaali diidkii inuu ka baxo dhulkan waa reer weeye reer soomaaliya reer kale xukumi karaa ma jiro xadkan beenta iyo cabashadan beenta intay joojiyaan caynash laakiin su-aashu waxa weeye su-aashu waxa weeye caynash caynash caynash caynash su-aashu waxa weeye federaalka soomaalida caynash su-aasha aan kugu celiyo su-aashu waxa weeye ma la heli karaa siyaasiyiin ku hadla cod dadka isu soo dhoweynaya oo aan cadow iyo xumaan wax la mida aanan isu marinaynin warbaahinta jaamaco waa la heli karaa laakiin bayska laysku hayaa wuxuu yahay dhulkaygana anaa xukumaya kaagana waan ku darsanayaa waddankiina waa ka go-aya dee cid ka yeelaysaa ma jirto marka waa inay arrintaa ka soo degaan oo languageka bedelaan gobollada waqooyi galbeed iyo toog dheerna ay u taliyaan soomaalinimadana kusoo dhowaadaan xalku sidaa wey waayahay waxaan waxaan qodax baan rabaa inaan u wadayo qodaxay arrintaa xalkeeda sida loo gaadho waxaa habboon siyaasigu markuu hadlayo inaanu caadifad hadlin isagoo xanaaqsan oo caadifaysan hadduu dee t v-gii iyo warbaahintii yimaado dee hadalla xanaf leh iyo hadalla dadka kicinaya iyo hadalla arrinta uga sii darayo ku dhahaya hadduu qofka siyaasiga ahi uu dareemo mas-uuliyadda qofnimo ee uu hayo iyo jaaniska uu helay inuu warbaahinta yimaado oo uu emotionkiisa xakameeyo oo uu xaqiiqda ku soo dhowaado waxaan umanayaa in arrintaas xal laga gaarayo waxaan dhammaantiin rabaa inaan idinkaga mahad celiyo wakhtigiina qaaliga ee aad nala qaybsateen barnaamijkan aad nogala qayb galayseen waxaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada oo aan ku soo qaadanaynay sida xal loogu heli karo dagaalada somalilan iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukarak iyo weliba waxa asalka u ah dagaalkaasi maanta nagala qaybgelayey maxamed aadan tarabi oo ku sugan chicago kana soo jeeda somalilan axmed nuur qodax oo sidoo kale minneabolis minnesota kana soo jeeda somalilan caynaashe cabdiraxmaan oo ka soo jeeda khaatumo iyo weliba brofesor axmed maxamuud ismaaciil oo ku sugan magaalada windsor ee dalka canada islamarkaana macalinka jaamacadda state university of new york aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin adigaa mudan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal barnaamijkeennii faaqidaadda waa naga intaa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa isku soo duway oo soo diyaariyey soona jeedinayay jaamac buulle jaamac jaamac farasle halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a washington haatanna aan ku yara nasanno qadar kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka ah waa kan cumar aadan
waayahay dhegaystayaal khasiidaha ramadaanka ayaanu idinku daynaynaa waa bahda v o a soomaali jaamac farasle iyo nuur bukhaari oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh shaqoodo ammaantiisa iga madax